halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a do idinkaga imaanaysood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta twitter-ka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhammaantiinba waa aroornimo sabtiya bisha juunna waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo saara cabdi axmed
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid a ururka muhaajiriinta caalamka ee i o m oo sheegay in uu socdo dadaal lagu soo furanayo laba boqol oo muhaajiriin soomaali iyo etoobiyaan ah oo magafayaal ay liibiya ku haystaan safaaradda soomaaliya ee liibiyana waxa iyaduna ay sheegtay inaynan dadaalkaasi waxba kala soconin dadkaasi la haysto aysan waxba u qaban karin sidoo kale
hay-addan i o m ta ilaa haddana lama soo xiriirin laakiin marka ugu horraysay nala soo xiriirin haddii alla idmo kaalinta noogaadan baan ka qaadan doonaa insha allah
waxaan kaloo idiin haynaa maamulka galmudug oo magaalada gaalkacyo xalay gaadhsiiyey shan dhallinyara oo ay ka soo qabteen meel u dhow degmada jarriiban kuwaasoo ay sheegeen inay dad ku duleen halkaasi
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan masar oo ciidamo dhigtay magaalooyin dhowr ah si ay uga hortagto dibadbaxyo lagu diidan yahay in masar ay sacuudiga ku wareejiso jasiirado ku yaala badda cas gobolka minnesotana haatan waxaa ka socda dibadbaxyo lagu diidan yahay xeerbeegti dembi ku waayey nin bulays ah oo toogasho ku dilay nin madow sannadkii hore qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka kuwoodii ugu waaweynaa wuxuu sheegay in uu joojinayo guud ahaanba heshiiskii maamulkii isaga ka horreeyey ee kuuba uu la galay madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa waxa uu ku bilaabay inuu joojinayo qayb ahaanba heshiiskii taariikhiga ahaa ee maamulkii isaga uu bedelay uu la soo meeldhigay jasiiradda cuuba tallaabadan cusub ayaa waxaa ku jira adkeynta xadidaadda dalxiiska iyo socdaalka iyadoo la mamnuucayo heshiisyada dhaqaalaha ee xiriirka la leh militariga kuuba iyo sidoo kale adeegsiga mukhaabaraadka waddankaasi milatariga dalkaasi ayaa sida la qiyaasayo waxaa la sheegay inuu maamulo dhaqaalaha waddankaasi kala bar halkan ayaa madaxweynaha hadalkan ayaa madaxweyne donald trump waxa uu ka sheegay degmada yar ee ku taala havana ee gobolka miami iyada oo siyaasiyiin miisaan ku leh siyaasadda dalka maraykanka oo uu ku jiro madaxweyne ku-xigeenka mike bensi oo ay barbar taagnaayeen markii uu ku dhawaaqayay go-aankan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa markii ugu horreysay qiray in uu sida uu sheegay in lagu hayo baadhitaan la xiriira eryadii uu eriyey madaxii hay-adda f b i waxaana trump uu sheegay inuu baarayo sida uu hadalka u dhigay qofkii isaga uu sheegay in uu eriyo agaasimihii hore macadda in madaxweyne trump uu arrintan la xiriirinayo robert muller oo ah ninka gaarka ah ee loo xil saaray baadhitaanka ama inuu yahay rod rosentine oo ah ku-xigeenka xeerlaaliyaha guuda maraykanka qoraalkan donald trump uu soo bandhigay bartiisa twitter-ka ayaa yimid kadib markii wargeyska washington post uu soo wariyey in robert muller uu eegayo dhaqaalaha iyo ganacsiga lacageed ee jared kushner oo donald trump oo donald trump uu sodog u yahay baaritaanka muller ayaa sidoo kale waxaa ku jira su-aalo ku saabsan in donald trump uu isku dayey in uu hor istaago cadaaladda wararkaasina waxaad kala socotaan laantaaf soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha socdaalka ayaa sheegtay in ay jiraan dadaallo lagu soo samata bixinayo ku dhowaad laba boqol oo muhaajiriin oo ka kala yimid soomaaliya iyo etoobiya kuwaas oo afduub ahaan loogu haysto waddanka liibiya lacag madax furashana laga doonayo liisa shalain wariyaha v o da jineefa ayaa warbixintan kasoo dirtay halkaasi saare cabdi ayaa soo jeedinaysa warka la xiriira afduubka iyo heesashada sharci darrada ah ee libiya ayaa waxaa markii ugu horreysay laga arkay muuqaal silic u muuqda oo lasoo dhigay facebookga sagaalkii bishan juun waxaana i o m e sheegtay in qoysaska wiilasha iyo gabdhahan la haysto ay weydiisteen lacago madax furasho ah kooxaha haysta kadib markii lasoo dhigay muuqaalo yaryar oo ay ka muuqato jirdilo loo geysanayo dadkaasi afhayeenka hay-adda i o m joe milman ayaa waxa uu u sheegay v o e da in halka laga helay muuqaaladan aanan la caddayn karin sidoo kalena ay jirto in shaki la gelin karo ruun ahaanshiyahooda laakiinse waxa uu sheegay in meesha dadkaasi lagu hayo oo ah qol yar oo ay ku jiraan dad ka badan toban qof inay tahay wax laga naxo We understand that there are cases of uh, people being tortured with cement blocks, I think put on their chest or put on their back. Uh, there are limbs broken, there are uh, cases.
waxaan fahamsannahay inay jiraan kiisas dad ah oo lagu jirdilay bulukeeti shamiinto ah kuwaasi oo xabadka laga saaray gacmahoodana gadaal loo xiray waxaa jira kuwo ay lugaha jabeen waxaa sidoo kale jira kuwo ay ku yaallaan nabarro kuwo addimo beelay iyo sidoo kale ragta mar aan lahayn oo ay ka muuqato macaluul daran dadka goobjoogayaasha ah laftooda ayaanan muddo wax cunto ah la siinin milman ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dembiilayaasha gaangiska ay ka dalbanayaan qoysaska dadkaasi inay siiyaan madax furasho lacaga oo dhan siddeed kun oo dollar amaba in ka badan si loogu soo daayo dadkooda wuxuu intaasi ku daray in qoysaskaasi ay qaarkood xoolahoodii gadeen si ay u bixiyaan lacagahaasi laga rabo milman waxa uu sidoo kale sheegay in tani aysan wax badan ka duwanayn ka ganacsigii dadka addoomaha loo wadan jiray ee soo jiray taariikh ahaan laakiinse waxaa ku cusub un sida uu yidhi helitaanka xiriirka tiknolojiyadda casriga kuwaasoo xataa laga heli karo xaafadaha dadka dunida ugu faqiirsan ay ku nool yihiin It gives criminals an opportunity to profit from the digital age. There's no question that it's true that you can terrify a mother and father with a tweet or with a email or with a video you download onto a telephone. Uh, waxa ay siinaysaa dembiilayaasha fursad ay uga macaashi karaan xilligan tiknolojiyadda cusub su-aal kama taagna inaad argagax gelin karto hooyada iyo aabbaha isticmaalka twitterka amaba iimeil adigoo ku soo dira muuqaal isgaarsiinta noocaasi ah maysan ahayn suuragal in la helo jiilkii laga soo gudbay xaqiiqdiina waaba ay sii xumaanaysaa hay-adda i o m ayaa warinaysa in ay kala shaqaynayso saaxiibadooda si ay isugu dayaan inay helaan dadka muhaajiriinta ah waxa ay hay-addu sheegtay in shaqaalaheeda oo iskaashi la sameynaya madaxda liibiya inay isku dayayaan inay soo helaan wararka dadkan iskuna dayaan in ay soo badbaadiyaan dhibanayaasha muhiimadda waddan aanan degganayn inuu maritin u noqdo dadka muhaajiriinta ah ayaa ah iyadaoo ay doonayaan inay kaga sii tallaabaan dalalka yurub dowlad aan awood lahayn oo dalkaasi ka jirinna waxa ay sii nuglaysay gaboodfallada iyo kabeec mushtarka dadkaasi lagu sameynayo
warbixintaasi waxaa magaalada jineefa inooga soo dirtay wariyaha v o eda liisa shlein sahre cabdi axmed ayaa soo jeedinaysay dhinaca kalena safaaradda soomaaliya ee libiya ayaa sheegtay in dadkaasi lagu haysto meelaha ay ka taliyaan mucaaradka libiya islamarkaasina ay adag tahay in ay dadkaasi wax u qabtaan mar haddii aysa tegi karin halkaasi oo aan loo ogolayn cabdicasiis xuseen cismaan ayaa qadka telefoonka ee tripoli waxa uu kula xiriiray safiirka soomaaliya ee libiya muxidiin kaalmoy oo uu weydiiyey in ay la socdaan iyo in kale dadkaasi lasoo badbaadinayo
hay-addan i o m ta ilaa haddana lama soo xiriirin laakiin marka ugu horreysay nala soo xiriirin haddii alla idmo kaalinta nooga aadan iskaashi bay arrintaa ku dhacdaa kaalinta nooga aadan baan ka qaadan doonaa insha allah waxaa jira in muuqaalo lasoo bandhigay baraha bulshada oo muujinaya dadkan soomaalida iyo etoobiyaanka oo la jir dilayo lacagana la weydiinayo laleeyahay faamiliyadiini lacag ha soo diraan kolley arrintan magafayaashu inay dad badan oo muhaajiriina oo libiya gudaheeda ku qabsada way jiri jirtay in dadkan lasoo bandhigo iyadoo la jir dilaya lacag la codsado idinku maxaad kala socotaan hadafka dambe wuxuu yahay wallahi arrintan marar badan waan sheegnay idaacaddiinan aan ka sheegnay idaacado kale oo maxalli ah ayaan ka sheegnay waa la ogyahay magafayaashu tadawur bay samaynayaan horumar bay samaynayaan sida hadba jawi cakaran bay ka faa'iidaystaan maadaama libiya ay burbursan tahay oo kala qayqaybsan tahay dhulweynaha libiya badankiisa aanay dowladdu dowladduba xukumin marka in iminka ay dadkii iyagoo garaacaya video ka duubaan muuqaaladiina baraha bulshada lasoo bandhigo ma loo fasiran karaa inay tahay maadaama dadkan ay ka waayeen lacagihii ay rabeen in ay heladoodii dunida u muujiyaan dhibkooda kadibna dadkii ay ka damqadaan oo lacaga lasoo diro dadkan maadaama ay shabakad yihiin maadaama ay xoolo fara badan hanti fara badan ay ku xooleysteen oo ay haystaan maadaama dalal fara badan ay ka duwaan farsamooyinkooda iyo xeeladahooda iyo waxyaaladooda kalena waa horumar bay horumar bay samaynayaan marka qaababka ay adeegsanayaan waa ka mid idinka markaa dadkan la haysto hay-addu imika laba boqol bay ku sheegtay intaad og tihiin macluumaad ahaan maxay tahay dadkan xaggee lagu haystaa ee lagu jirdilayaa ee muuqaaladan dadka laga soo duubay xaggee lagu haystaa dabcan meelaha magafayaashu ay gabaadka ka dhigtaan oo aanay dawladdu xukumin ayaa lagu kala haystaa waa meelo kala duwan waa meelo qarsoodi ah meeshan lagu magacaabo dubruq ee ku taalla dhinacan bangazi ayaa la leeyahay warkii soo gaaraya in dadkan la haysto dadkan la jir dilayo ee muuqaalada laga soo duubay inay ku sugan yihiin ma haysaan macluumaadkaas idinku dubruq meesha la yidhaahdo waa bariga waa dhinaca waqooyi bari waxay hoostagtaa ninkan hadda dawladda kasoo horjeeda ee jenaraal xaftar la yidhaahdo waana ogtahay annaga dawladdan martida u nahay iyo dadkaasu isma aqoonsana marka bacdama aanay is aqoonsanayn si toosa ulama xiriiri karno cid marka idinka ehela ama dadkaasi iminka la haysto yaqaana oo idinla soo xidhiidhay ma jirtaa maalin walba dad fara badan oo soomaaliyeed oo waalidiina ayaa nala soo xiriira dadka bidabti ma sheegi karayaan ma sheegi karayaan waxay kuleeyihiin oo kale yurubay kaa soo wacayaan ama soomaaliya kaa soo wacayaan waxay kuleeyihiin wiilkayga ama gabadhaydii sanadka horba ugu dambaysa libiya ku sugnaa xiriirkaas way jiraan laakiin dadku ma sheegi karayaan meesha ay maxaan ku yidhaha dadkooda ku sugan yihiin meelo fara badan bay ku sugnaan karaan oo meelaha majhuulka iyo meelahan majhuulka ahaynba ka mid ah ugu dambeyntii danjire hadalkaaga wuxuu muuqdaa wadankii waa wadan qalalaasa ka taagan yahay meelo badan oo dowladdu ma maamusho idinkuna dowladdii baad marti u tihiin wax aad qaban kartaan iyo tallaabaad qaadi kartaan ma jirtay hadalkaaga u muuqdaa tallaabada ugu badan waad ogtahay horta annagu safaarad ahaan meel aanay dawladdu ogeyn ama noo fasaxin dawladda aan martida u nahay ma aadi karno waxa ugu badan aan samayno waa xiriirka dawladda aan ku adkayno oon arrintaas sidaan uga gubayn sida ay noo dhibaysa inaan dawladdan ku cadaadino warbixin joogto ana aan dawladdeena ka siino arrinta labaad oo muhiimka ah marar fara badanna idaacaddan idaacado fara badanna aan ka sheegna waxay tahay digniin aan u dirayno dadka soomaaliyeed waalidiinta iyo dhallinyaraba dhallinyaradaba oo aan leenahay ha laga joogo tahriibka tahriibka ha laga joogo tahriibkan iyo qardajaxnimadan in laga joogo nafta aan la taalukeenin dhaqaalahan aan la baabiinin dadkuna ay dalkooda aaminaan dhallinyaradu inay dalkooda aaminaan
kaasi waxa uu ahaa muxiyadiin kaalmooy wasiirka aan idhaahdee safiirka soomaaliya ee libiya oo khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada tripoli iigu warramayey magaalada gaalkacyo haatan haddii aan aadno ciidamada maamulka galmudug ayaa xalay magaalada sii gaarsiiyey shan dhallinyara oo ay ka soo qabteen degmada jarriiban deegaano hoos yimaada dhallinyaradan ayaa loo haystaa dil afar qof oo rayida oo ay ku dileen deegaanka ceel la helay oo u dhow jarriiban dhinaca kalena maamulada galmudug iyo puntland ayaa xalay isdhaafsaday oo isweydaarsaday ilaa laba boqol oo neef oo geel ah oo maleeshiyaad labada dhinac ka tirsan ay kala haysteen warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray cabdiwaaxid macalin ciidamada ammaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa ku guulaystay inay gacanta kusoo dhigaan maleeshiyaad hubaysan oo habeen ka hor afar ruux oo rayida ku dilay miyiga gobolka mudug kadib markii qoys xoolo dhaqato ahaa ay rasaas ooda kaga qaadeen maxamuud cilmi gulaafe xeeriraaliyaha ciidanka booliska gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug islamarkaana ka mid ahaa saraakiishii howlgalka hogaaminaysay ayaa v o eda uga waramay howlgalkii ciidanka ay kusoo qabteen kooxihii hubaysnaa iyo iskahorimaad dhexmaray ciidanka iyo maleeshiyaadkii waxaan howlgal u aadnay miyiga jiriiban dhinaca koonfura ka soo ah oo deegaamada galmudug ay degan tahay ah waxaana jiray dhalinyaro kooxa ilaa shana oo reer reer miyi ah ku dabsaaray meel deegaan oo ay deganaayeen meel boqol iyo sagaashan kilomitir jirta ayay gobolka u jireen howlgal dheer oo aan halkaa u aadnay waxaan ku guulaysanay shan dhalinyaraha oo kiiskaa ku eedaysan iyo hubkoodii inaan soo qabanno ayagoo weliba dagaal adag nala galay waxayna ku xiran yihiin saldhigga booliiska gaalkacyo ilaahay waa nagu guuleeyey waxayna mari doonaan baaritaanka iyo garsoorka sharciga ee galmudug haddii aan laydmo hordhac maxaad hesheen oo xog oo ku salaysan dhimashada inta ay gaarayso ilaa annaga afar baa naloo sheegay laakiin waan xaqiijin doonaa wixii ka siyaada iyo wixii ka dhiman insha allah miyiga waqooyi bari ee gobolka mudug muddooyinkan waxaa ka tagnaa shaqaaqooyin u dhexeeya xoolodhaqatada wada degan deegaanka kuwaasi oo xoolo fara badan ku kala haystay labada daan ee gobolka hase ahaatee ciidamada amniga gobolka ee labada maamul ayaa ku guulaystay in xoolihii labada dhinac ay kala wareejiyaan islamarkaana dadaal ay sameeyeen mas-uuliyiin ka kala tirsan puntland iyo galmudug lagu guulaystay in gacanta lagu kala dhigo xoolihii ay kala haysteen dhacdooyinkaas waxaa jira hadda wasiiro ka socda puntland iyo wasiiro ka socda galmudug oo gobolka mudug u jooga dhacdadaas dhacdooyinka reemiyiga xoolaha lagu kala dhaco dadkana si aana qabiila loo dila in lasoo afjaro maantay oo aan howlgalnay waqooyiga iyo koonfurka bariga dhexdooda meel gaalkacya ah waxaan kala wareejinay geel labada dhinac ilaa laba boqol gaarahaya oo awal hore loo kala dhacay waxaana socda dadaal odayaasha dhaqanka iyo wasiiradu ay wadaan in nabad lagu soo dabaalo nabad lagu wada noolaado nabad lagu wada walaaloobo siyaasaduna ay way midaysan tahay qofkii dembi geysta oo faldembiyeed galana si wada jira sharciga in lagula xisaabtamo si kastaba shaqaaqooyinka miyiga ee u dhexeeya xoola dhaqatada ayaa ah kuwo ka dhashay deegaano biyo iyo baad xoolaha loo keenay kadib markii meelaha qaar ay ka da-een roba biyo dhigay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dowladda masar ayaa ciidamadeeda booliiska waxa ay dhigtay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi si ay uga hortagaan dibadbaxyo waaweyn oo shalay ilaa iyo xalay socday oo looga soo horjeedo qorshaha uu madaxweyne siisi uu dalka sacuudiga ugu wareejinayo laba jasiiradood oo ku yaala badda cas baarlamaanka ayaa arbacadii ansixiyey qorshaha waxaana la filayaa in madaxweynaha uu isna ansixiyo haddaba wariyaha v o eda xuseen cusmaan saxnuune ayaa warbixintan kasoo diray qaahiro siyaasiyiinta iyo qolyaha u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa ku baaqay dibadbaxyo maalinta jimcaha fagaaraha taxriir ee bartamaha magaaladan qaahira oo xarun u ah kacdoonka rabshadaha watay ee guga carabta sannadii labada kun iyo koo iyo tobankii boqolaal ciidamada amniga iyo gawaarida booliska ayaa lasoo dhigay agagaarka fagaaraha taxriir kuwaasoo xiray xarunta tareenka dhulka hoostiisa mara taasoo qayb ka ahayd sugidda amniga ciidamada booliska ayaa sidoo kale lasoo dhoobay dhismaha xarunta midooda suxufiyiinta ee magaalada qaahira iyo dhulka ku xeeran horaanta toddobaadkii dhammaaday jacfar cabdilaahi cali oo ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey asbaabaha keenay dibadbaxyada xalay ilaa iyo shalay ka dhacay waddankani dadka ugu badan ee ka qaybgelaya banaanbaxyadan ayaa waxay kasoo jeedaan xisbiyada dadka waddankan mucaaradka ah ee sida kuwa dimuqraadiyadda u ololeeya iyo jamaacada aqwaanul muslimiinka iyo kuwa bulshada rayidka ah iyo weliba dadkan wadaniyiinta isku tilmaama oo inta badan diidan go-aankan ay qaateen baarlamaanka iyo madaxda waddankan oo hogaamiya madaxweyne cabdifataax aad bay ugu kala duwan yihiin shacabka ugu kala qaybsan yihiin arrintan oo shacab fara badan ayaa taageersan qaarna way diidan yihiin marka waxaa loo badinayaa banaanbaxyadan in ay sii socdaan maalmaha soo socda qorshaha dowladda sacuudi arabiya ay kula wareegayso jasiiradaha tiraan iyo sanaafiir oo sanadkii hore ay kala saxiixdeen xukuumadaha qaahira iyo riyaad ayaa lagu soo waramayaa in dowladda masar lagu siiyey balaayiin dollar ah inkastoo dib ay u dhigeen dibadbaxyo siyaasadeed iyo weliba tallaabooyin dhinaca qaanuunka ah haddaba axmed maxamed bukhaari oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta ayaa sharaxaya goorta uu bilowday muranka jasiiradaha iyo loolanka taariikheed oo ay soo mareen jasiiradaha tiran iyo sanaafiir kun sagaal boqol lixdankii heshiisii wadagale masri iyo dowladdii cusmaaniyiinta waxaa la raaciyey jasiiradaha dhanka masar laakiin kun sagaal boqol kontonkii heshiisii wadagaleen dowladda sacuudiga iyo masar ayaa lagu sheegay in dowladda masar loo dhiibay iyadoo halkaas ciidamo la geeyey ciidamo masaariir iyadoo markaas jamciyadda qurmahana la sheegay in ciddii maraysa amar ka soo qaadata masar heshiiskaana ay wada galeen labadii dowladood ee labada daan ee khaliijka aqaba dhacaya ku heshiiyena meesha ciidamada masaare in la geeyo kun sagaal boqol konton iyo afartii dowladda masar waxay warqad u dirtay qaramada midoobey in ku sheeganayso labadaa jasiiradood inay yihiin jasiirado masaare shuqulna ku lahayn ee dowladda sacuudi iyadoo usoo qaadatay caddeynay heshiiskii cusmaaniyiinta kun sagaal boqol lixdan kaasoo cadeynaya in masar dhankeeda lasoo raaciyo israael dagaalkii kun sagaal boqol lixdan iyo konton iyo lixdii waxay la wareegtay jasiir labadii jasiira tiiraan iyo iyo sanaafiir sidoo kale dagaalkii lixdan iyo toddobadii ayay xoog ku qabsatay iyadana labada jasiiradood laakiin kun sagaal boqol sideetan iyo labadii heshiiskii markuu dhacay heshiiskii camp david waxaa mandiqadan laga dhigay mandiqo hubka ka caagan waxaana labadan jasiirad lagu wareejiyey ciidamo ka socda qaramada midoobey kuwaasoo nabad ilaalin ah qolyaha ka soo horjeeda qorshahani ayaa rumaysan jasiiradahaasi inay ka tirsanaayeen dalkani masar tan iyo sannaddii kun sagaal boqol iyo lixdii ka hor intaan dhidibada loo aasin boqortooyada sacuudi arabiya xuseen saxnuuni v o a kahira
waa hagaag weli laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay maxkamad ku taalla magaalada sembaul ee gobolka minneabolis aan idhahdee gobolka minnesota ayaa xeerbeegta ku sugan waxay sheegeen inay dembi ku waayeen nin boolis ah oo toogasho ku dilay nin madow bishii julaay ee sannadkii hore shilka ninkaasi madow lagu dilay ayaa si toosa baraha bulshada looga daawaday oo waxaa duubaysay gabar ay saaxiib ahaayeen oo gaariga uu watay la saarnayd go-aanka xeer beegtada ayaa waxaa ka cadhooday qoyska ninkan madow sidoo kalena waxaa magaalada sembaul ka socda haatan iyo minnesotaba dibadbaxyo looga soo horjeedo go-aanka xeer beegtida waryaha v o a maxamuud mascade ayaa koobdaasi ku sugnaa oo goordhoweyd faahfaahinta nooga warramay halkan aan ku suganahay waa aqalka madaxtooyada ee gobolka minnesota oo ku yaala magaalada st paul oo ah caasimada gobolkan waxaa goobtan ku sugan dadweyne aada u fara badan oo isugu jira qowmiyadaha kala gedisan ee gobolkan ku dhaqan weliba ha ugu badnaadaan dadka caddaanka ahi halkan waxaa la isugu soo baxay in loo muujiyo taageero qoyskii uu ka dhashay ninka la yidhaahdo filando castilla oo sanadkii hore halkan gobolka minnesota uu ku dilay nin booliis oo la yidhaahdo yanis kaasi oo maxkamad ku taalay magaaladan st paul ay go-aamisay in aanu wax dembiye lahayn kadib markii xeerbeegsidu ay isku raaceen dacwadiisa ka dhanka ahaa ee rogrogayay in aanu ninkaasi dambina islamarkaasina ay lasii daayo walow isagana uu mar dambe ka mid noqon doono ciidamada booliisku uu shaqadiisa weynayo arrintaasi markii ay soo baxday dadweynaha reer minnesora aad iyo aad ayay uga caroodeen weliba kuwa ku dhaqan magaalooyinka mataanaana waana sababta keentay inay halkan isugu soo baxaan aqalka madaxtooyada iyagoo u dalbaya cadaalad in la taageero islamarkaasina ninkaasi la dilay cadaalada loo raadiyo dadka cadaalad darrada gobolkan ka geysanayana si weyn looga hortago waxaa halkan idin jooga wiil iyo gabar soomaaliyeed waxaan ka hormarayaa wiilkan oo kamid a dhalinyarada soomaaliyeed ee u ololeysa arrimaha wada noolaanshaha oo la yidhaahdo cabdulqaadir eke cabdulqaadir bal waxaad iga warantaa isu soo baxa halkan la iskugu yimid dadweynaha kala gedisan ay iskugu yimaadeen ka shaksiyan adigu qof soomaaliyeed baa tahay sideed u aragtaa in halkan dadweyne kala gedisan ay isku yimaadeen islamarkaasina ay cadaalad u raadinayaan kastiyo wallahi waa arrin aad iyo aad lagu faraxsan yahay oona muujinayso dadka gobolka degan minnesota si ay iskugu soo baxaan mar kasta dhibaatooyin haysto haddana maanta waxa sideen waxa dadka kusoo bixiya waxaa weeye ninka madowga oo gacan ka xaq daran dishay oo poliis ahaa oo la dhahay ninkii lasii daayay maanta ayaa dadkii gobolka degna ayaa soo baxeen ayay maxay codsanayaan in mar labaad lagu laabto oo arrinta lasoo ogaado oo ninka in laga qaldanaa oo wax kasta uu sameeyaba in xabad lagu dhufan ninka gacanta ka xaqdaran
waa gartay sidoo kale waxaa iyaduna ila joogta gabar soomaaliyeed oo kamid a dadka iyaguna goobta joogay walaal magacaa xulsan ibraahim xulsan dareenkaaga iga war
waa ka xumahay wallahi intayn sheekadan sidoo dhacday interviewga radio marka ma dhegeysanayo maanta naagtan dhashay inankan curad curadkeyga yuu ahaa inanka inankan una dhashay oo sidan ino sidan intaa laga dilo sidan laga qaado xaq maahan soo ka xumahay marka adigu shaksiyan halkan maxaad u timid waxa mid intaa ino intaa dadka dad faamigooga intaa support sameyno intaa dadkan minnesota degan oo adduunyadao dhan degan intaa u sheegno waa kasoo horjeednaa waxay yidhaahdeen oo non guilty verdict lasoo dhigay maanta sax maahan waxa weye inta ninkii booliiska u dilay waxa weye intaa la xidho si waxaasaason u nimin ma isleedahay marka isu soo baxani wax uu ka bedeli karaa go-aanka ay gaareen qoladu ma umalaynata wax waa minnesota waa america ma umalaynata wax bedelan mayso laakiin se intaa lasoo baxo oo dadka loo sheego halkaad joogtid meesha you know where your stand is halka you know just to let them know intay waxaan khalad tahay oo intay kasoo horjeedid and um yeah so waxaasuna nimin waa tahay aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal halkan banaanbuxu wuu sii socdaa isla markaasina waxa ay dadka banaanbaxa soo qabanqaabiyey ay sheegayaan in maalmaha soo socda ay sii wadi doonaan isla markaasina ay ku dadaali doonaan sidii cadaalad loogu heli lahaa castia oo markaasi dadka gobolku ay aada uga xun yihiin dilkii loo geystay isla markaasina ay ka cabanayaan ama ay walaac ka muujinayaan daysmada la sii daayey ninka isagu dilkaa geystay oo magaciisa la yidhaahdo yanis oo ka mid ahaa ciidamada booliiska ee gobolka minnesota maxamuud mascade v o a st paul minnesota
haatanna magaalada baydhabo magaalada baydhabo hay-ado maxalli ah oo dhaqaale ka helaya dowladda sacuudiga ayaa qoysas ka soo barakacay abaaraha kuna jira xeryaha magaaladaasi waxay u sameeyeen afur warbixintan waxaa halkaas kasoo dira waryaheena mukhtaar maxamed catoosh xildhibaanada waxay sheegeen barakacayaasha magaalada baydhabo inay ka muuqato dhibaatooyin bini'aadamnimo waxayna u baahan yihiin bay yidhaahdeen in la caawiyo dowladda sacuudiga ayaa ku deeqday dhaqaalaha afurinta loogu samaynayo barakacayaasha waxaana fulinayay hay-adda o i c iyo hay-adda maxalliga xuneyn xildhibaan cabdifataax maxamed ibraahim geesey oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee ka qayb galay gargaarka raashinka afurka ee barakacayaasha la siinayay ayaa sheegay inay muhiimad gaara leedahay in la caawiyo barakacayaasha dhibaataysan xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan marka in badan oo muslimiin ah ee kambeesadaha dhiibi hay-adda kormeerka suubiyo hayta hay-adda fulinta le dadka geeka mayleraaye inta tawsiica ama qiibinta kugujaysadoo haye yo dhan may lafaday ajara leeyin ajarsho in xisaabsadaan haani heli ajarkaas ilaahay arday isiigna siinkuweelalana dadkii arday walaha dhiibayodka do-ayaana dadkuha babtaaleen abaaraha ku babtaaleen olaadaha ku babtaaleen nabaddaryaha ku babtaaleen ilaa shan boqol oo qoys oo barakacayaal ah ayaa raashin afurina loo samaynayey tan iyo inta la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan ka hor inta aysan roobabkan guga bilaaban deegaano fara badan oo koonfur galbeed ka tirsan waxaa si weyn u saameeyey abaare iyo biyola-aan isbiirsaday iyadoo kumanaan qoysna ay kasoo barakaceen deegaanadii ay degganaayeen kuwaasi oo soo gaaray magaalooyin baydhabo ay ka mid tahay waxaana baydhabo lagu arkayaa xerooyin barakacyaal hor leh ama cusub kuwaasi oo dad soo qaxay ay ku nool yihiin mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mahadsanid mukhtaar markana aan idinku nasinno mid ka mid ah kaalimihii dhinaca rabadaanka ah aan ugu talagalnay heesaha
banaanka gaadoco codkaysaasi macaan iyo nabeemaankaasi ayaan ku soo gabagabaynayna idaacaddeenna aroornimo intaan dib u kulmi doonno kowd iyo barka geeska afrika saacaddu markay tilmaamayso waa cabdulcasiis sahaare cabdi iyo dhammaan bahda v o a idin leh sidaas iyo nabadgelyo
Shaydanka sheegayaa shaydaankan ka reeb